halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee koob iyo soddonka shan iyo labaatanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband hirarka efemyada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaana boggeena internetka ee v o a somali com
subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan waa talaado bisha juulaay waa shan iyo labaatan idaacadda saaka iyo caalamka waxaa wada jir idinkugu soo gudbinaya anigoo haaruun macruuf iyo caashe ibraahim aadan
qodobada aan idinku hayno idaacadda subaxnimona waxaa ka mid ah qorshayaasha lagu soo dhisi karo hay-adaha dowladeed ee kadib agost sanadka laba kun lix iyo tobanka horta baarlamaanku wuxuu ahaanayaa isla nambarkan laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan ayuu noqon doonaa baarlamaanka soo socda labada boqol toddobaatan shanta xildhibaan waxaa xildhibaanada hadda jira ayaa waxaa la weydiinayaa xildhibaan walba kulistuunsigiisa waa halkee isagoo kala dooranaya lixda maamul goboleed ama dowlad goboleed ee hadda jirta
waxaad sidoo kale dhegaystayaal maqli doontaan wararkii ugu dambeeyey ee colaadda ka taagan deegaano ka mid ah koonfur galbeed soomaaliya madaxweyne obama oo soo dhoweyn diiran ka helay eheladiisa dalka kenya qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad maqli doontaan marka horese ku soo dhowaada warka caalamka
madaxweynaha maraykanka barack obama ayaa xalay ka degay garoonka jomo kenyatta international airboard ee magaalada nairobi waxaana uu halkaasi kaga qaybgeli doonaa shir caalami oo ku saabsan hal abuurka baayac mujtirka madaxweyne obama ayaa la filayaa inuu xoogga saaro xiriirka dhaqaale ee maraykanku uu la leeyahay wadamada ka hooseeya saxaaraha kenya waa wadanka uu kasoo jeedo obama aabihii waana booqashadii ugu horreysay ee wadankaasi uu ku tego tan iyo markii loo doortay madaxweynimada maraykanka amniga magaalada nairobi ayaa loo aad loo adkeeyey waxaana la filayaa in maalinta axadda uu uga sii gudbo dalka etoobiya halkaasoo sidoo kale uu noqon doono madaxweynihii ugu horreeya maraykanka ee xilka haya ee waddankaasi booqda
militariga maraykanka ayaa sheegaya in duqeyn xagga cirka ah oo horaantii bishan ka dhacday koonfur bari afghanistan lagu dilay taliyo sare oo ka tirsan alqaacida bentagoonka ayaa hadal qoraal ah oo uu soo saaray ku sheegay inay xaqiijinayaan in abu khaliil al suudaani oo ahaa mas-uul sare oo ka tirsan taliska howlgalka al-qaacida lagu dilay duqeyn xagga cirka ah oo ka dhacday deegaanka la yidhaahdo bermeel oo ku yaala gobolka baktika ee dalka afghanistan bishan juulaay koob iyo tobankeedii hadalkan qoraalka ah ayaa al suudaani ku sifeeyey inuu ahaa madaxa kooxda fallaagada sunniga ah ee howlgallada ismidaaminta iyo qaraxyada isagoo intaa raaciyey inuu si toosa ugu lug lahaa weeraro lagu qaaday xoogaga maraykanka ee ku sugan afghanistan iyo bakistan madaxweynaha burundi biyekh nkurunziisa ayaa markii saddexaad loo doortay xukunka wadankaasi doorasho laysku khilaafay sharcinimadeeda nkurunziisa wuxuu helay boqolkiiba lixdan iyo sagaal ninka kasoo horjeeda agathon rawasa isna wuxuu helay boqolkiiba sagaal iyo toban dowladda maraykanka iyo dowladda britain ayaa iyagu cambaareeyey waxayna sheegeen in doorashadaasi ay tahay midaan lagu kalsoonaan karin sababtoo ayay yidhahdeen qallaasaha wadankaasi ka dhacay cabsigelinta mucaaradka iyo weliba su-aalo ka taagan in doorashadaasi ay sharci tahay xogayaha arrimaha dibadda ee dalka maraykanka john ker ayaa isna sheegay inuu aada uga niyad jabay in madaxweyne nkurunziisa uu isticmaalo qaab aan dimuqraadi ahayn si uu usii haysto awoodda wadankaasi
shan iyo labaatan qof oo tahriibayaal soomaali ah iyo tiro kale oo afrikaan ah ayaa xabsiga laga sii daayey dadkana ayaa la sheegaya inay doonayeen in ay si dhuumaalaysi ah ugu tahriibaan uga tahriibaan gudaha dalka masar xuseen saxnuune ayaa warkan kasoo diray qaahira
ciidamada amniga masaarida ayaa xabsiyada ka sii daayay shan iyo labaatan qof oo tahriibiyaal soomaaliyeed iyo tiro kale oo u dhashay dalalka geeska afrika muhaajiriinta soomaalida ah iyo kuwa u dhashay dalalka ethoobiya suudaan iyo eritereya ayaa timid kadib markii ay caddaatay inay yihiin qaxooti sharci ku jooga dalkani masar qaar ka mid ah warbaahinta masaarida ayaa sheegaya in tahriibiyaashan la sii daayay ka gadaal markii xabsiyada loogu geeyey kaararka aqoonsiga ee qaxootinimada taasoo dowladda masar ay aqoonsan tahay muhaajiriinta u dhashay dalalka soomaaliya ethoobiya suudaan iyo eritereya ayaa xabsiga la dhigay dhowr toddobaad ka hora xili ay isku dayayeen inay si sharci dara ay uga tahriibaan xeebaha waddankani dowladda masar ayaa horey u sii daysay in ka badan boqol qof oo tahriibiyaal soomaaliyeed kadib markii hay-adda u n h c r ta xafiiskeeda magaaladan qaahira dadaal badan ay ku bixisay arrinkaasi
halkaad nagala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee idaacadda voice of america gelinkii dambe ee shala- shalay ayaa dagaallo ay ka dhaceen deegaanada lagu magacaabo sagle iyo dalan doole oo ku yaalla xuduudda gobollada baa iyo bakool waxaana ka dhacay dagaallo u dhexeeya ciidamada dowladda oo garabsanaya kuwa amisom iyo maleeshiyada ururka al-shabaab dagaaladana waxay dhaceen iyadoo soo baxayaan warar sheegaya in dad rayid ay ku dhinteen gulufka ka dhanka ururka al-shabaab haddaba caashe ibraahim aadan ayaa wararkii ugu dambeeyey iyo dhimashada dadka rayidka la sheegayba waxay ka wareysatay guddoomiyaha degmada xudur maxamed macalin axmed
hadda annaga gobolka bokoolan ku sugannahay waxay ka dhacay meelahaas annaga gohoob goobjogaan u nahay marka arrintaas horta runtii dagaal waad ogtahay dagaal meel ka dhacay dad badan oo aan lagu talagarin ayaa wax ku gaaraya marka ku talagal oo dad oo shacaba mase loogu talagalay ma laha ciidamadaas waa ciidamadii dowladda soomaaliya iyo ciidamada etoobiya ka socda ayaa isgarabsanaya dagaalkaas oo nimankaas nabadiidka kula jiro marka ma jiraan wax ku talagale oo dad maate lagu laayo ma jiraan arrintaas waa arrin xaqiiqda ka fog waaye labada dowladood ciidamadooda waxay ku talagaleen in dad shacba aan waxba aan laga gaarsin dalkan ma filayo in macnaha wax lalagansi ku dhacay oo nimankaas waad ogtahay waxay mar kasta ay dhexgalaan mase ay ku cararaan shacabka haddii dagaal dhaco shacabka ay ku cararaan habad wiyatee qof shacab ay ku dhacday waa suurtagal laakiin wax ku talagala ma jiraan waa gartay laakiin waxaad aada ugu celcelisay inaysan jirin wax ku talagal ah oo dad shacaba loo geystay haddana waxaad carabka ku dhufatay in kooxda al-shabaab ee dagaalkan hadda lagula jiro iyaga uu ka dhan yahay dagaalkani inay dadkii dhex galeen oo dadkii ku dhex carareen marka si aan ku talagal lahayn ma jirtaa marka iyadoo la baacsanayo dhalinyaradan ka tirsan al-shabaab sidaa dadkii kale shacabka ahaa ee meesha joogayna sidaa xabadii ay ku gaartay dad fara ku tirisa aan badnayna afar ma saddex waa jiraan annaga aan ka warhayno habad weytee ku dhacday waa jiraan wax kale maanaha oo shacaba meeshaas ku dhantay mise lagu lahay ma jiraan waxaa la hadal hayaa maxamed macalin in la adeegsaday hubka waaweyn sida taangig oo kale ayay dadku hadal hayaan oo markii dhalinyaro ka tirsan al-shabaab ay xaafadihii galeen oo dadkii ay ku dhex carareen sidaa markaa qorigii taangiga ahaa ama qoryo uu taangi ka mid yahay sidaa hoos loogu dhigay oo sidaa dad shacab fara badan halkaasi ay dhibaata kusoo gaartay oo dhimasho badan ay jirto oo dhaawac uu jiro oo qaar badan oo kamid a magacyadooda meelaha lasoo geliyey ma ka warreysa arrintaasi arrintaas annaga waa ka warhaynaa bay ma jiraan arrintaas wax jiro malaha xaqiiqda wax ka fog waaye annaga ma qarinayno waxyay shacaba mase dhibaato meesha ku gaar inaan qarino xag uma lihin mas-uuliyiintii deegaankaa nahay marka waxaas wax jiro ma aha buunbuunintaas iyo war baalbawaankaas annaga waxaan ku ognahay nimankaas nabaddiidka ayaa markaas baalbawaamadaas waxaas dawladda ka fadiyo arrintaas run ahaantii waa la ogaan karaa dhibaatadaas kama jirto dalkan kama dhicin gobolka bokool hadda arrintaas kama dhicin waa gartay waxaa markaa iiga warantaa goobaha hadda lagu dagaalamayo ee dagaalka uu ka socdo waxaan ognahay dhul bannaan inuusan jirin oo ay daddegan yihiin marka dadkii degaanadaas lagu dagaalamaya ku noolaa ee deganaa ee ku dhaqnaa xagee aadeen runta horta dadka deegaamada waa garanayaan baadiyaa u badan mase tuulooyinka ayaa u badan meelahaas dagaalka ka dhacay gobolka boqol shantiis degme marka horeba gacanta dawladda ku haysay hadda meelaha nimankaas lagula dagaalamayo waa tuulooyinka badana tuulooyinkana badana waa laga soo qabsaday marka dadkii qaar dhinac baydhagu array waa jiraan dad deegaamadan gobolka xaruntiisa dad kusoo array waa jiraan dad deegaamadooda ku sugan waa jiraan marka soo ma dhici karto maxamed macalin maadaama ciidamadan ajnabiga ah sida ciidamada ethoobiya kale ee amisom ka tirsan mar haddii iyagu ay baacsanayaan dhalinyaro la sheegay inay al-shabaab ka tirsan yihiin oo dagaalka al-shabaab uu ku wajahan yahay al-shabaabna ay soomaali fara badan ka buuxdo ama guud ahaanba ay yihiin dhalinyaro soomaaliyeed ay yihiin inay kala saari waayaan kii shabaabka ahaa kii degaanka iska joogay ee nabadda ku noolaa inay kala garan waayaan oo sidaa xabadoodu ay qof waliba ku gaarto ma dhici kartaa maya caasho arrintaas ma dhicin sababtoa ciidamada dawladda la socdo oo dalka yaqaan mase deegaanka u dhashay ayaa la socdo masember ciidamadaas keligood ciidana socdo maaha fember waa dadkan oo deegaanka u dhashay ayaa la socda oo ciidamadii ah marka waa la kala garanaya dadka waxay al-shabaab iyo waxa kale waa kala baahan yihiin dad garanaya markaasina la socdaya degmada waxaad markaa hadda iga warantaa shanta degmay hadda ka kooban tahay n gobolka bakool shanta shan degmay ka kooban tahay haddaanan khaldanayn shantii degmo n way kala xiran yihiin oo la isuma socon karo dagaalada hadda socda maxay ka bedeleen isu socodkii deegaanka runtii arrintaas hadda le waaye muddo afar maalmood ayaa socda dagaalkaas ku talagalkana in jiidka laisku fur waayo gobo gobolka iyo haruumihiis degmooyinka tuulooyinka dhammaantood int in laisku fur waayo arrinta hadda shaqada socota arrintaasa ugu muhiimsan insha allah waan hadda isku furmi doonaan haddii ilaa yidhahdo wakti dhow degmada xudur ee hadda ad igala hadlayso ee ah caasimadii gobolka degaanadee hadda ku furan uu adeeg ka helaa ama adeegye ka heli kara isaga qudhiisa runtii jidkan oo jidkan elberdiyo isku xiro oo gobolka gobolka waa furan yahay ma habeen kasta maalin kasta baawla kasoo galo marka meelaan jiidkan kale hadda dhinacan waajid oo kale haddaan kasoo qaadno hadda shalay iyo maanta baawla kasoo gashay dhinacaas habdhuur baawlati kasoo baxday waana waana soo gaartay marka jiidkaas oo dhan meelahaas oo dhan hadda ciidamada ku sugan meelihii hadda nimankaas lagula dagaalamana ciidamada dawladda iyo ciidamadii tooga ayaa ku sugan marka waa la isku furi doonaa insha allah waa la dhamaystiraya haddii ilaa yidhaahdo marka maanta dagaalkii oo gobolkan oo dhan ka socday hadda waxaa ku dambeeya haduuda gobolka bakool iyo baydhaba meel la yidhahdo sagle iyo dolon dolonle sagle ay meel la yidhaahdo oo tuulooyin ah nimankaas ay ku carareen oo isku aruursadeen kow iyo toban saa galabtii ayaa dagaal ka dhacay nimankii meesha waa laga qabsaday ciidamadu ay kaashanayaan diyaaradaha qumaatay masala coptiriska ah marka nimankii ayaa deegamadii ay waa lagala wareegay khasaaro badan waa looga geystay kow iyo toban saa galab wax meelaha ku dhuuntay oo mase ciidamada ay daba joogaan waa jiraan laakiin meel saldhiga hadda maanta gobolka boqorka ma jirto
mahadsanidkaas waxa uu ahaa maxamed macalin axmed guddoomiyaha degmada xudur waxa uu waramayey caasha ibraahim aadan
fikrado iyo hal abuuro kala duwan ayaa la isweydaarsanaya ku saabsan sida looga gudbi karo sanadka oo ay ku eg tahay muddada hay-adaha dowladda ee xilligan jira doorasho toose oo dadweynuhu soo doortaan madaxda iyo hogaanka dalka ayaan laga yaabin inay dhacdo waxaase dhinaca kale la isweydaarsanaya fikrado ay ka mid yihiin baarlamaanka oo ay doortaan ergooyin ka badan kun iyo in door la siiyo maamul goboleedyada xisbiyada oo la sharciyeeyo iyo talo laga raadiyo odayaasha dhaqanka iyo bulshada rayidka ah fikradihii u dambeeyey ee soo baxay waxaa warbixinta nooga diyaariyey haaruun macruuf
soomaaliya waxay ku sii siqaysaa sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ku eg tahay muddadii loo qabtay hay-adaha dowladda iyadoo aanay weli caddayn qaabka looga gudbayo jahawareerka ku saabsan jiritaan la'aanta khariirad cad oo looga gudbo labada kun iyo lix iyo tobanka kasokow waxaa muuqata inay adag tahay in doorasho toos ah oo hal qof iyo hal cod ah ay ka hirgasho soomaaliya inkastoo weli madaxda dowladdu ay ka xishoonayaan inay carabka ku ballaadhiyaan hase yeeshee xafiisyada dowladda kuwa baarlamaanka iyo goobaha lagu falaqeeyo siyaasadda kuma yara fikradaha kala duwan ee ku saabsan qaabka ay ku dhici karto dowlad haysata sharciyo dastuuri ah mid ka mid a fikradihii ugu horreeye la soo jeediyey waxay ka timid kamaal daahir guutaale agaasimihii hore madaxtooyada soomaaliya haatanna ka mid ah dadka sida weyn ugu dhun daloola qorshaha hay-adaha dawliga wixii ka dambeeya sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka dhowaan waxa uu soo jeediyey fikradu ugu magac daray doorasho aan toos ahayn oo waddanka laga qabto options fara badan baa laga hadlay waxaa ka mid ahaa mid runtii anigu aan qoray muddo ka hor oo ku saabsanaa district based in loo gudbiyo curisto assembly wax la yidhaahdo in degmooyinka lagu saaleeyo golayaal degmo golayaal degmo lagu saleeyo siay usoo doortaan xildhibaanada runtii waxyaalo waxaa jira musalamaad ah sida in four point fiveka la hayo si uran balancega usan u dhimin waxaa muhiima in political parties la helo si looga gudbo axsaab siyaasadeed in la helo si looga gudbo baarlamankan uran sida habqanka ah oon lahayn xukuumad aan soo soo formgarey karin aan la oqoonin cidda aqlabiyadda haysata aan la oqoonin cidda majoritiga aan la oqoonin programka ay wataan xildhibaanada si loo helo in in in axsaab siyaasadeed la helo toddobaadyadii ugu dambeeyeyna waxaa soo baxayey qorshayaal kale oo ku talinaya qaabka looga gudbi karo sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka mid ka mid a qorshayaasha laga munaaqashooday waxaa loogu magac daray enhanced legitimacy ama kordhinta sharciyada hay-adaha dawliga qorshahani waxa uu ku talinayaa in awood qaybsigu ku salaysnaado nidaamka afar dhibic shan ee lasoo isticmaalaya koob iyo tobankii sanee lasoo dhaafay balse awoodda sharciyadda door weyn laga siiyo maamul goboleedyada iyo asxaabta siyaasadda iyadoo baarlamaanka xilligan jooga ay tahay inuu meel mariyo sharciyo nidaam doorasho oo khaas u ah sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka kamaal guutaale waxa uu arkay qorshahan qodobka ugu horreeya bal aynu wax yar dul istaagno oo ah sida lagu soo xulayo baarlamaanka maxaa kaaga baxay in xildhibaan kasta ay soo xushaan ama soo doortaan boqol qof baarlamaankuna uu noqdo laba boqol iyo toddobaatan iyo shan sidaasna dadka wax soo dooranaya ay ku noqdaan toddobiyo labaatan kun iyo shan boqol oo qof maxay kula tahay sida dokumentiga ku cad horta baarlamaanku wuxuu ahaanayaa isla numberkan laba boqol iyo toddobaatan iyo shan xildhibaan ayuu noqon doonaa baarlamaanka soo socda labada boqol todobaatan iyo shanta xildhibaan waxaa xildhibaanada hadda jira ayaa waxaa la weydiinayaa xildhibaan walba constituencygiisa waa halkee isagoo kala dooranaya lixda maamul goboleed ama dowlad goboleed ee hadda jira meesha laga soo doorto ha puntland jubbaland koonfur galbeed galmudug hiiraan iyo midowshabelle banaadir iyo somaliland marka inuu meel uun uu doorto kadibna kursi walba oo labada boqol todobaatan shanta xildhibaan loo asaangareeyo ama loo loo qabto boqol qof oo noqon doonta constituent assemblyga kursigaas boqol qof marka meeshan waxaa ka muuqata confusion documentiga uu qabo oo ah documentiga marna waxa uu leeyahay ha sheegta xildhibaanka constituencygiisa ku salaysan stateka marna waxaa la sameeyey boqol qof oo runtii boqolkaas qof noqonaysa kaabo u ah xildhibaan kasta iyo kursi kasta qofka ciddiisao dooranaysa marka waxaa muuqata inuu runtii hybrid system yahay qabiilkiina uu jiro oo markii la yidhaha xildhibaanka waa boqol qofa loo qabtay gobolkiina uu jiro ma cadda cidda inuu inuu xildhibaankaas u yahay xildhibaankii beesha sida hadda laba boqol baa shanta xildhibaan u yahay ama xildhibaankii deegaanka ama degmadu ka imaanaya ama tuuladu ka imaanaya ama baasha baasha laakiin state levelka lagu sameeyay si midna confusionka loo ilaaliyo ilaa haddeer inkastoo qorshayaasha laga hadlay badankoodu ay wada ayiidsan yihiin nidaamka afar dhibic shan haddana waxaa kan ugu dambeeyey ee kordhinta sharciyadda uu ku talinayaa in kuraasta baarlamaanku ay ku salaysnaato xisbiyo axsaabta siyaasadeed awood weyna la siiyey inay xisbi walba uu soo samaysto liis laba boqol todobaatan iyo shan ah axsaabtuna labadaas boqol todobaatan shanta liiska ay u gudbiyaan guddiga doorashooyinka qaranka iyadoo ay joogaan observerska internationalka ahaa iyo axsaabta dadka socda marka dhowr dhaliilood baa halkan lasoo jeedin karaa ta koowaad soo kama sahlana in baarlamaanka hadda jira in ujeeddada dhan ee loo socdo waa in baarlamaan lasoo doorto baarlamaankuna uu wax sii doorto maxaan ku yidhahdaa ma baarlamaanka hadda jooga oo tababar soo qaatay oo waayo aragnimo leh maa muddada loo dheereeyo waa su-aal wanaagsan laakiin run ahaantii yacni in wax la qabtay iyo inaan wax la qabanba waxaa lagu kala ogaanaya inuu dalku progress ka dhacay afartan sano lasoo dhaafay waa inay wax dhacaan haddii muddada loo dheereeyey macnaheedu waxa weeyaan sanawaadaa naga khasaarey oon shaqo la qaban sanawaadkiyaa la dheereynayaa markaas marka haddii extension loo baahdo ama sanad ama laba sana ha ahaato waa waqti dayacmay oo jira midda kale baarlamaankan cilada koowaad oo qabtay waana waana aragtay soomaaliya hadda mutanaka ilaa waxaan joognaa saddex sano muddo ka yar prime ministerkii saddexaadaa socda cilada jirta waxa weyaan madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha isku dhacaya lama yaqaano awoodda meesha ay jirto awoodda meesha ay jirto waxaan u baahanaha in la sameeyo axsaab siyaasadeed ee la yaqaano mid kasta baarlamaanka intuu ku leeyahay baarlamaankan waa baarlamaan individuals ah ashkhaas ah aan la oqoon nin kasta meesha uu ku tirsan yahay iyo meesha uu biirinay lama yaqaan yani yani hadduu haddii ahaa lahaa baarlamaan saddex xisbi ama afar xisbi ka kooban waxaa la aqoon lahaa cidda awoodda iska leh wax waa loo baahan karaa muddo laakiin muddadaas waa inay noqoto wax aan ka badnayn muddo technical extension wax la yidhahda laakiin inuu dhaco political extension ama legal extension oo sanad ama laba sano ama baashi loo baahdo runtii waxay tusinaysaa in dib u dhac uu jiro laakiin wixii technical extension ama laba bil ama saddex bil ama afar bil oo u baahan within twenty sixteen framework ku jirto ilaa december waxay noqon kartaa wax runtii baarlamaanka qaranka iyo hay-adaha xaqa walow dastuuriga ay justify garay karaan laakiin waa in uu isbedelka hadda yimaado uu uu imaan karo waana la samayn karaa runtii wax la samayn karo oo shar sharciyad kordhinaysa loo baahan yahay dispensation cusub la keenaya baarlamaanka soo socda ha ku salaysnaado doorasho ay soo doortaan odayaasha dhaqanka maamul goboleedyada ama habka xisbiyada waxaase qorshayaasha ilaa haatan lasoo bandhiga ay ku wada talinayaan oo ay isku raacsan yihiin in baarlamaanka soo socdaa uu soo doorto madaxweynaha waxaanse dhinaca kale waxba la yska weydiinin dhismaha aqalkii sare ee baarlamaanka dhammaystirka dastuurka dhismaha maxkamaddii dastuuriga iyo sida muddada dhiman ee halka sano ah ay u saamayn karto shaqadii guddiyada xuduudaha iyo federaalka iyo qodobo kale oo dhinaca sharciga ah
mahadsanid warbixintaasna waxaa noo diyaariyey soona jeedinayey haaruun macruuf waxaanay ku saabsanayd mid ka mid ah qorshayaasha lagu soo dhisi karo hay-ada dowladeed kadib agoos sanadka laba kun lix iyo tobanka subax wanaagsan mar kale meel kastoo aad naga maqlaysaan madaxweynaha dalkan maraykanka barack obama ayaa soo dhoweyn diirana ka helay markii uu gelinkii dambe ee jimcihii shalay uu gaaray dalka kenya waa markii u horreysay uu madaxweyne obama booqasho ku tago dalka uu aabihii kasoo jeedo tan iyo sanadkii laba kun iyo lixdii markii uu booqday dalkaasi isagoo xilligaasna ahaa senator ka tirsan dalkan maraykanka siday kusoo waramayso zelatika hoog master obama ayaa waxaa garoonka ku salaamay madaxweynaha kenya waxaana ay casho wada cuneen qaraabadii kenyaanka ah wax yar kadib markii uu cagaha dhigay magaalada nairobi warbixintaasi waxaa inoo haya haaruun macruuf madaxweyne barack obama ayaa waxaa garoonka diyaaradaha ku salaamay madaxweynaha kenya uhuru kenyatta waxaana si muxubo leh oo xabadka ku salaantay walaashiis uma obama waxa uu saxeixay buugga martida kadib waxaa loo kaxeeyey hoteel ku yaala bartamaha magaalada nairobi dad aad u riyaaqsan ayaa safnaa waddada uu marayay obama iyagoo ay ka muuqato farxad islamarkaana gacmaha ruxaya intii ay gudbaysay kolonyada uu la socday madaxweyne barack obama dadka soo dhoweeyey waxay sheegeen in khibrada aad u wanaagsan ay ka heleen imaatin obama oo ku yimid kenya islamarkaana uu wadooyinka ku maray magaalada nairobi dad badan ayaa muddo dheer tubnaa wadooyinka qaarkood waxay quudareynayeen inay isha ku dhuftaan halka kuwo kalena ay la ashqaraareen baabuurka limosiinka ah ee obama uu ku socdo oo lagu magacaabo laguna naanayso the beast gelinkii dambe ee jimcihii ayaa madaxweyne obama uu casho la cunay qaraabadiisa kenyaanka ah oo ay ku jirto ayeydii sara obama oo iyadu kasoo duushay magaalada kisumu oo nairobina u timid si ay ula kulanto wiilkeeda ayeydiis waxay sheegtay ina u timid inay fursad u hesho ay kaga dhaadhiciso inuu magaalada kogelo uu ku tago halkaasoo uu ku aasan yahay aabbihiis oo uusan weli uusan arkin xabaashiisa una soo duceeyo madaxweyne obama ayaa u jooga magaalada nairobi si isaga iyo madaxweyne kenyatta ay uga wada hadlaan una martigeliyaan kulanka caalamiga ee curinta bayac mushtarka iyadoo ay tahay markii ugu horreysay uu afrika uu ka dhaco shirkaasi madaxweyne obama waxa uu sheegay in shirkaasi uu isu keenayo hogaamiyaal ganacsi iyo maalgashadayaal iyo sidoo kale dadka ganacsiga yaryar ee halabuurka la yimaada kadib booqashadiisan kadib booqashadiisan dalka kenya madaxweyne obama waxa uu uga sii gudbi doonaa oo isna booqasho ku tegi doonaa dalka etoobiya etoobiyana waxa uu noqon doonaa madaxweynihii ugu horreeyey ee taladaha ee dalkan maraykanka ee booqda waddankaasi booqashadaasi kadibna waxaa la sheegay ilaa haatan inta la ogyahay in madaxweyne obama uu u duuli doono dalka jarmalka islamarkaana maalinta arbacada ee soo socota uu kusoo laaban doono magaaladan washington ee dalkan maraykanka aad baad umahadsan tahay haaruun macruuf warbixintaana waxaa noo soo dirtay wariyaha v o a zalatika hoog
haatana caasha waxaynuu laaxanaynaa dhinaca ciyaaraha khadka telefoonka waxaa si toosa ugu jira wariyaha iyaga dhinaca ciyaaraha maxamuud mascade mascade mar kale soo dhowow inta aanan ku weydiinin su-aalaha ku saabsan dhinaca arsenal bal horta ciyaaraha caalamka maxaad inooga haysaa
aad baad umahadsan tahay badanaa xilligan waxaa lagu jiraa suuqii kala ibsiga ciyaartoyda oo dabcan isaga ayaa ka ugu hadal haynta badan ciyaartoyda kala wareegsigooda iyo sida ciyaartoyda la doonayo laakiin waxaad moodaa ilaa iyo hadda kooxuhu kuwii wax iibsaday mooyaane kuwii kale inay ka baqayaan inay ciyaartooy kale oo cusub ay soo iibsadaan ciyaartoyda ilaa iyo hadda la hadal hayo ee laga yaabo kooxahooda inay ka tagaan waxaa ugu cadcad ciyaaryahaanka la yidhaahdo dimaria oo sanadkii hore kooxda manchester united lixdan milyan oo galiga ingiriiska ay kusoo iibsatay haddana wararkii ugu dambeeyey oo soo baxay ee habeenkii xalay ahaa waxay sheegayaan in kooxda b s g ee wadanka faransiiska iyo kooxda manchester united ay ku heshiiyeen in ciyaaryahan dimaria u wareego kooxda b s g iyadoo markaasi uu ku kacayo qarash gaaraya afartan iyo shan milyan oo galiga ingiriiska halkaasi waxaa muuqanaysa in manchester ay halkaa lacag khasaarayso laakiin dad badan waxay leeyihiin ciyaaryahankan ka tegista ama manchester diritaanka ay dirayso waxaa ka dambeysay kadib markii sanadkii lasoo dhaafay uu buuxin waayay booskii laga filay inuu manchester united u buuxiyo oo waxaa dad badan ay leeyihiin waxa uu la qabsan waayey nolosha waddanka ingiriiska laakiin ciyaaryahan kuma ahan ciyaaryahan aan wanaagsanayn sidaasina waa sababta haatan ay kooxda b s g ula wareegeyso sidoo kale waxaa iyaguna soo baxaya warar sheegaya in dhinaca kale laga yaabo inuu kooxda manchester yimaado ciyaaryahanka la yidhaahdo cavani ciyaaryahankii benzima ninka isagu agentiga u ahna waxa uu sheegay in aanu sanadkan ka tegi doonin kooxda real madrid inkastoo warar kale oo soo baxayan ay sheegayaan in laga yaabo ciyaaryahankaasi inuu dalka ingiriiska kooxahooda mid kamida kusoo biiro inkastoon weli la cadaynin kooxda u iman doono arsenaalse laga yaabo inay xaasafka hore ku jira tahay waayahay arsenaal maadaama aad xustay ciyaaro ayaa jira maanta ka bilaabanaya london arsenaalna ay qayb ka tahay bal noo sharax
harunow koob la yidhaahdo imarat scab oo la qabto ka hor bilowga horyaalka dalka ingiriiska islamarkaasina kooxda arsenaal ay martigeliso oo garoonka imarat stadium lagu qabto ayaa maanta ka bilaabanaya magaalada london garoonka arsenaal ay ku ciyaarto imarat stadium koobkan sanad kasta waxaa kasoo qeyb gasha saddex kooxood iyo kooxda koobka martigelinayso arsenaala sanadkan waxaa kasoo qeyb gelaya kooxaha la yidhaahdo wolfs oo wadanka germany ah iyo leon oo wadanka faransiiska ah iyo weliba kooxda falareal ee wadankaasi spain kulanka koowaad waxa uu dhex mari doonaa kooxaha wolfs iyo falareal oo aroorta hore xilliga ay dalka maraykan ka tahay ayaa la ciyaari doonaa dabcan xilligaa galab ay ka tahay qaaradda africa sidoo kale kulanka dambe waxa uu dhex mari doonaa kooxaha arsenal iyo kooxda kale la yidhaahdo wolfs aan idhahde leon oo ah koox uu markaasi wadanka faransiiska ah kasoo jeeda maalinta axaddaana arsenal iyo wolfs ayaa ciyaari doona ciddii marka dhibcaha ugu badan hesha ayaa koobkan ku guulaysata haddii aan dib u milicsano harunow koobkan waxa uu soo bilowday sanadkii labada kun iyo toddobada oo markii ugu horreysay koobkan la yagleelay iyadoo markaasi loogu magac daray sida magaciisaba ka muuqata shirkadda dayuuradaha emaratis oo ah iyadoo shirkadda maalgelisa garoonka arsenal ay leedahay waayahay aad baad u mahadsan tahay kaasi waxau ahaa wariyahayaga ciyaaraha maxamuud mascade oo ku sugan magaalada minneabolis caasha maxaynagu hees dabacsan oo dhegeystayaashaan markana ku nasinayno codka macaan fanaanada maryan mursal shuba hadda
dayaxoo dhammaysiiyo qoraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto dayaxoo dhammaysiiyo qorraxdoo dhijaama ku dhammaysay nuurkii ayaad iga dhiganto warku mee dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoobsheen wywyway hadhuntaadan mari karin labta ku dhigala shubaxda
heestaasi ayaanu kusoo xirinaa idaacaddii subaxnimo waa anigu haaruun macruufa iyo caashe ibraahin aadan oo idin leh nabadgelyo
dhudhumadan ku taagniyo istaagan ka dhacaya hayga dhiman dhulka kuguma aamineen cirka kuma dhoobsheen wywyway hadhuntaadan mari karin
This program has come to you from the Voice of America, Washington.